halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arournimo sabti ah bisha juun waa saddex iyo toban sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii arournimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
fokuskeena ugu weyn anaga uu yahay baarlamaanka soo socda weliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgallo xitaa wadooyinka ay soo mara al-shabaab in la xiro oo taleefanada xitaa aanu ka taagan haddii hay-adaha iyo qayb waxaa jira taleefanada la dhaqaaqoda la socon kara cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama ha u geyso baqamaal ama sidadaa ula shaqeeyeen waa elin anaga
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta biliiska gobolka mudug ee dhinaca puntland muumin cabdishire oo ka warbixinaya wada shaqaynta amni ee ka dhexeeya maamulada puntland iyo galmudug xilli magaalada gaalkacyo ay isku diyaarinayso qabashada doorashada qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee soo socda ee soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa
waxaa kalood dhegaysan doontaan magaalada kismaayo oo uu ka bilowday wareegga labaad ee bixinta tallaalka covid sagaal iyo toban iyadoo bulshada lagu boorinayo inay qaataan tallaalka ka hortagga xanuunka
duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray soomaaliya iyo kenya oo saaka dib u bilowday kadib markii dowladda kenya ay dib uga laabatay xayraaddii ay ku soo rogtay duulimaadyadaas qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaana la socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
hogaamiyaasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay g ee ku shiraya dalka britain ayaa lagu wadaa inay saxiixaan bayaan lagu qeexay mid taariikhi oo taxano ah kaasoo lagaga hortegayo inay dib u soo laabtaan dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo burburka dhaqaale ee uu geystay coronavirus bayaanka oo loogu magacdaray magaalada xeebta ee cornwall ee dalka britain halkaasoo ay ku shirayaan madaxda dalalka qaniga ah ee g ayaa loogu aqoonsaday mid ka tarjumaya baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo aafada coronavirus ujeedka ayaa ah in lasoo yareeyo wakhtiga loo baahan yahay si looga jawaab celiyo aafada iyadoo tallaabooyinka arrinkaasi loo qaadayana ay ku jiraan hanaanka horumarinta tallaalka oo muddo boqol maalmood gudahooda lagu sameynayo madaxda dalalka britain maraykanka canada france germany italy iyo jabaan oo ah kooxda ugu taajirsan wadamada caalamka ayaa waxaa kula biiray doodahooda hogaamiyaasha caafimaadka ee caalamka ee south korea south africa iyo australia ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa qaab fogaan arag ah uga qayb galay shirka iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo hogaamiyaasha ururo caalami ah ay iyagana goobjoog ahaayeen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in tobannaan kun oo caruur ah oo ku nool gobolka tigray ee dalka ethoobiya ay halis ugu jiraan inay u dhintaan macluul iyo xanuunada nafaqadarrada ka dhasha sababo la xiriira hay-adaha samafalka oo aan awoodin in gargaarka bini-aadinimo ay gaarsiiyaan gobolkaasi colaada ka ogan tigray ayaa weli xadidaysa howlaha qaramada midoobey iyo hay-adaha samafalka ee gaarka ah iyadoo dowladda ethoobiya ay ballan qaaday inay u furi doonto marin si ay galaangal ugu yeeshaan gobolka afhayeenka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unisef james elder oo ku sugan magaalada geneva ayaa wariyaasha u sheegay jimcihii in gobolka uu qarka u saaran yahay macluul isagoo intaa ku daray haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo helin in gobolka uu wajahayo masiibo aan horey loo arkin tobankii sano ee lasoo dhaafay caruurta ayaa qayb ka ah in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo ruux oo gobolka tigree kuwaasoo qaramada midoobey ay khamiistii sheegtay inay haysato xaalad macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenna subaxnimona waa naga intaa
kadib markii muddo bila ay hakad ku jireen duulimaadyadii u kala safri jiray waddamada kenya iyo soomaaliya waxaa maanta oo xadda dib u bilowday safarada dhinaca cirka ee magaalooyinka nairobi iyo muqdisho arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii tobankii bishan ay dowladda kenya shaacisay inay qaaday xayiraadii ay bishii may kusoo rogtay dulimaadyadii diyauradaha ay isaga kala gooshi jiray soomaaliya iyo kenya tallabadan ayaa waxaa ku farxay ganacsatada soomaaliyeed ee diyaaradaha ee nairobi oo sheegay in muddadii xayiraadu ay jirtay uu ganacsigoodu soo wajahay khasaare kala gedisan warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed muddadii ay xayiraadu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha ee ka imaan jiray soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ee ka bixi jiray kenya waxaa tillaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada waddan abukar xasan dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee dhaqane ee ka howlgasha magaalada nairobi islamarkaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dowladda kenya ay kusoo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo abukar uu farxay markii uu maqlay in dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraadu saarnayd wax badanayna saameysay laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tiketingkii marka waad dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay shaqaalihii mushaarkoodii xafiisyadii internetkii wax wax badan oo aan hadda oo badan badan badan aan dareemeynaa oo khasaare ah wallahi maalintii hadda falaayiga la xiray habeen sagaal saaca noola sheegay ina falaayiga wax oo notiis oo hore noola siima jirto meeshii qudaar iyo iyo alaab kaloo halaabaysaa ku jirtay sagaal saac markii noola sheegay ilaa hadda laba bil alaabta sidiiyaan u haynaa laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda aadaan u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay beriitaan bilaabeynaa kaargooga iyo dadkiiba diyaaradihii dhan beri ay baxayaan afar diyaaradood beri baxayso midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from nairobi adis adis muqdisho eight hour la joogayo etoobiya oo tikidkiina lix boqol dollar yahay awalna laba boqol labaatan lagu bixi jiray waa dareemi kartaa iyadana culeyskeeda shacabka dhinaciisakale saameyn weyn ku yeelatay maxamed shariif cabdiwahaab oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha safarka ayaa sheegaya in muwaadiniinta soomaalida ee ku safra aqoonsiga soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah maadaama safaaradda soomaaliya ee nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay arrintaasina ay muwaadiniinta soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay sida runta labada dowladood khilaafkood ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tiro badan waxaa horey u jirtay in safaaradda soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay goohoomyadii iyo adeegii shacabka loo suubinhayey iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor uu rabo marka culayskaas isagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta keliya ay safri karaan oo goohomkii wix lamid aysan safraynin ba haddana waxaa ku darsamay in labadii dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyey ay jaraan deedna dadkii xataa baasaboorada haysta aysan hadda si safri karin keliya qofka uu haddii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galahay marka waxaa dhici jirta hadda xafiiska annaga oo kale tobaneeyay in maalinkii laga diro dad wax jira ika diyaarado rarta oo ma arkaysaa culeyskoodu aada u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi ganacsigan lug ku leh arrinta iyada way saamaysay weyna sida runta way muuqataa dhaqane iyo ganacsatada kale ee la midka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu ka soo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka covid nneteen ayaa haddana waxaa dhibaato kale oo khasaare uu ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday koroonihii kadibbo shaqadaas horta awalba waa iska lowa iska aheyd iyadoo low aheeda xataa mar xirantay oo corona virus xiray haddana arrintaanaa timid tanna haddana safaaradii waa xiran tahayba wax dad waxaa jira shacab badan inta ku dhibaataysan oo safaaradii oo gohome oo awal inta ka qaada jirayo xamar u safri jiray oo dukumenti haysanin iyadana dhibaatadaasna waana saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay wallaahi bilaahi after coronaba dhibaato weyn iyo dhaamish badan aana soo gaari laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin dowladda kenya oo xayiraada duulimaadyada qaaday ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kenya lagu sheegay in go-aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhexdhexaadin laga dhex sameeyey labada wadan inkastoo dowladda kenya aysan sheegin cidda dhexdhexaadinta samaysay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
maamulada galmudug iyo puntland ayaa iska kaashanaya sugidda amniga magaalooyin ka tirsan gobolka mudug arrintan ayaana dadka falanqeeya amniga waxaay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo horseedaysa in laga hortago falalka amni darrada gaalkacyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka galmudug ee ay ka dhici doonaan doorashooyinka xubnaha qaar ee baarlamaanka soo socda ee soomaaliya haddaba warbixin la xiriirta xaaladda amni iyo wadashaqaynta labada dhinac ee galmudug iyo puntland waxaa warbixintan ku eegaya cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo magaalada gaalkacyo ay muddo marti gelinaysay mawjado amni darri oo sababay dhimashada mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada galmudug iyo puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddana dadaal iskaashi oo dhex maray laamaha amniga gobolka iyo heshiis siyaasadeed oo ay gaareen madaxda maamulada ayaa salka u dhigtay xasilooni iyo xiriirka labada maamul ee gobolka ka arimiya oo hagaagay hagaajinta xaalka amniga gobolka oo ahayd xarigjiid u dhexeeya labada dhinac iyo calaaqaad la-aan ka dhex jirtay ayaa sahashay in gudaha magaalada gaalkacyo ay ka dhacaan dilal iyo qaraxyo balse is-afgaradkii siyaasadeed ayaa meesha ka saaray kala fogaantii waxaana magaalada gaalkacyo ee gobolka laga hirgeliyey ciidamo isku dhaf ah kuwa oo door ka qaatay xasilinta gobolka magaalada gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada kow iyo toban xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana laga dareemayaa isbedel dhanka amniga ah laamaha amniga gobolka mudug ee labada maamul ayaa wada howlgallo amniga lagu xaqiijinaya sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland gaashaanla sare muumin cabdi shire
fokuskeena ugu weyn anaga uu yahay baarlamaanka soo socda weliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgallo xitaa wadooyinka ay soo mara al-shabaab in la xiro oo taleefanada xitaa aanu ka taageer haddii hay-adaha iyo qeyb waxaa jira taleefanada la dhaqaaqooda la socon kara cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama sidadaa ula shaqeeyeen waa helin anaga waa markii ugu wanaagsaneyd wey indhaweyd kolley waa hawl soo socotay muddo laga soo shaqeynay laakiin waa markii ugu fiicneyd waa wada shaqeynaa waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaxisa uga wada shaqeynaa
qaar ka mid a dhallinyarada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filaya in lagu qabto gaalkacyo waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijinta ammaanka gobolka bismillahi raxmaan raxiim anoo maxamed geedi warfaac ah waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada gaalkacyo khaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigeeda waana soo dhaweyneynaa maasha allah waan usoo dhaweyneynaa haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug waxaan soo dhaweyneynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka waana soo dhaweyneynaa waana ka qayb qaadanaynaa insha allah hadduu alla idmo
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed xasan maxamuud kuna dhashay gobolka mudug waxaan aada u soo dhaweynaynaa doorashada lagu heshiiyey kana dhici doonta mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada aad baa ugu faraxsanna haddaan nahay ururka dhallinyarada gobolka mudug waana taageersana waana soo dhaweynaynaa magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo inay ka dhacdo doorashada koob iyo toban xubnood oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadooda tahay aad baa usoo dhaweynaya inay ka dhacdo waana taageersana amnigeedana de waa ka shaqeyn doonaa hadduu alla idmo
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuuryare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo gaalkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurtogelisay qabashada koox ka tirsan al-shabaab
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo gaalkacyo ka dhaca oo laba kun iyo sideed ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo korneylkii maalintii dhaweeto la dilay oo ciidanka c i d da ka tirsanaa inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa haynaa qof aanaan sidii loo dilay iyo meeshii lagu dilay aanaan hayn ma jiro shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarraysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii galmudug iyo puntlandba isku haystay iyo kuwii lacagaha u ururin jiray sakawaadka waxa ay ku magacaabaanoo lacagaha beenta waddanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhallinyarada marraxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqayn jiray baa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horay ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul
shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowra oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ah iyo dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacadweyne arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo
diyaargarowga doorashada kow iyo toban xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka soomaaliya kasokow waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
wareegga labaad ee talaalka covid ayaa ka bilowday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan inay ka faa'iidaysteen talaalkaasi in ka badan toban kun oo qof arrintan ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqotay in hoosudhacu ku yimaado faafitaanka cudurka covid faafahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad tallaalka maanta ka bilowday magaalada kismaayo wareegiisa labaad ayaa ah ka hortagga cudurka covid kaa oo la doonayo in la tallaalo in ka badan toban kun oo qof sida ay qorshaysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee tallaalka qaadanayay wareegiisa labaad oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar uu leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortegi lahaa cudurka covid
runtii markaan tallaalka qaatay waxoogaa kalsooni in baan helay waxaan iska dhaadhiciyey haddii uu bahalkaas yimaado inuusan waxba iga qaban karin dabcan waan ogaa xilliga qofku uu dhimanayo waa xilli qoran taa waan ku qanacsanaa laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta uu isticmaalay waa wuxuu furan dabcan kalsooni ayaan helay waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadka kusoo kordhinayo difaac inuu siinayo dad badan oo sidaasoo kale sameeyeyna way jiraan dadku waxay leeyihiin virus baa dadku duraya virus wax la yidhaha ma jiraan midka dadka ku dhacaya wey midka hadda u naqan laakiin wasaaradda caafimaad virus ma fidiso wax badan baan magaalo soo joogay waa ku weynaaday lixdan jir baan ku gaaray sidaa awgeed waa idinkugu mahad celinayaa tallaalkaas dadkana waxaan soomaaliya u sheegayaa inay isduraan waayo tallaalkaanu cara fog oo aana dowladaha naga ahayn buu cabdifatax maxamed jaamac agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland ay qaataan wareegga labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka covid
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u sheego dadkii horey uga faa'iidaystay janisna u helay inay qaataan tallaalka cudurka covid qaybtiisa koowaad in la bilaabay tallaalka qaybtiisa labaad haddana ay xarumihii ay horey uga qaateen tallaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan bulshada soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istallaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey asagoo hadda laga cabsi qabo inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdulaahi aadan xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan jubbaland isagoona faahfaahiyey deegaanada ugu badan ee tallaalkan laga bilaabay wareegiisa labaad
iyadoo aan tallaalaynay qaybtii labaad ee tallaalka ayadoona ognahay in lasoo qaatay qaybtii koowaad haddana aan keenay qaybtii labaad ee covid vaccinka tallaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan tallaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland degmooyinkooda wuxuu ka socdaa kismaayo haddaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland bulsho weynta reer jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan tallaalkan waayo tallaalku waxa uu aada difaac u yahay cudurka covid vaccinka sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iidaystaan xarunta ugu dhow ee tallaalka tallaalku ma ahan lacag wax lacag laga qaadayo qofku ma ahan waa waa lacag la-aan weeye marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay tallaalka qaataan ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu alla idmo magaalada kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka covid sagaaliyo toban uu sanadkan si weyn u saameeyey ayaa haddana tallaalka cudurka covid sagaaliyo toban oo la keenay waxaa ka faa'iidaystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada kismaayo taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanayo cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
gobolka victoria ee dalka australia dadka waxa ay la qabsanayaan in guryaha laga soo shaqeeyo si loo xakameeyo faafidda xanuunka covid kadib markii xayiraad lagu soo rogay gobolkaasi oo kiisas cudurka ah laga helay dadka xaafadaha ka shaqaynaya waxaa ku jira soomaali degan gobolka ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ku eegaya sida ay arrintaasi dadka ula tacaalayaan shaqaalaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladuba weli waxa ay ka shaqeeyaan guryahooda oo xafiisyada looma ogolo ilaa amar dambe haddaba waxaa jira dhalinyaro soomaaliya oo ka shaqeeya xafiisyada ku yaala bartamaha magaalada melbourne sida cabdulaahi maxamuud cumar garfiiq oo ka mid ah shaqaalaha bangiga a n z oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkan austraaliya waxaana uu iga waramayaa guri ka shaqaynta oo dib loogu laabtay iyo dareenkiisa waad mahadsan tahay baafo waan ku dhowahay v o eda waa sax tan iyo markii cudurkan covid nneteen uu kusoo laba kacleeyey magaaladan melbourne waxaa shaqaalaha ma aragtay ka shaqeeya professional industriga oo ay ku jiraan bangiyada loo diray inay guryaha ay ku shaqeeyaan sababo la xiriira ma aragtay amaro dowladda kasoo baxay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hogaamiye kambaniyada qaar oo u arka in ay safe ama ammaan ay u tahay badqabka shaqaalaha in ay ka shaqeeyeen guryaha si aan loo kala qaadin cudurkan waa tahay waa maxay caqabadaha idinka haysta marka in guryaha laga soo shaqeeyo caqabado fara badan ayaa ma aragtay ka jira ma aragtay ay ku shaqeynayaan waxaa ka mida in aadan guriga aad hadii ay caruur oo kale hadii ay guriga ay joogto ay adkaanayso in aad shaqadii ma aragtay sidii saxda ahayd oo loo rabay aada u samaysid waxaa kale oo sidoo kale caqabad ah ma aragtay inta badan markii aad ka dhex shaqeynayso professional industriga inta badan waxaa la qabto waxaa waaye waa miitino iyo waxaas baa la gelaya marka face to facekii ma jiro iyo dadkii waxa dhan waxa ay noqonayaan aaladan fogaan araga ama zoomka loo yaqaano in laga dhex kulmo marka waxaa isticmaalna wax la dhaho ms microsoft teams masaafo ka badan shan iyo labaatan kilomitr uma safri karo qofka meel ka baxsan xaafadiisa waana shuruudaha dowladdu ay dejisay ayay qayb ka tahay dabcan soomaali badan ayaa aada u kala fog meelaha ay ku kala nool yihiin magaalada melbourne cabdulaahi xanibaadan shan iyo labaatanka kilomitr sideebay idiin saamaysay
wallaahi baafo arintaas shan iyo labaatanka kilomitr restrictionka ee ina saaran waa caqabada weyn waaye sababtoo ah aniga xaafadda aan deganahay tusaale ahaan waa xaafadu jirta ilaa iyo soddon kilomitr ereyada ma aragtay soomaalida ay degan yihiin marka haddii aadan xag halkaa aadan aadi karin qofkii waxay ku qasbaysaa inuu guriga uu iska joogo cidlo halkaas uu ku noqdo tusaale ahaan dhibaatada shan iyo labaatanka kilomitr ee restrictionka ay leedaha waxaa kamid ah dhalinyaro fara badan oo kaligood guryo degan oo waxaa jira iskaabulo ah degan meel ama shan iyo labaatan kilomitr ka badan u jirta ereyada soomaalida sida harlburg iyo flemington iyo footscray oo u casho doonta oo casho aanan ama qada ama cuntada soomaalida cunto aan ahayn dad aan cunin baa jira oo keliya raba inay ereyada soomaalida ay aadaan aniga inta badan weekendiga waxaan aadi jiray flemington si cuntadaas soomaalida aan aan ugu soo casheeyo ama asxaab aan waqti aan kula soo qaato laakiin hadda maadaama aan ka fogahay meel aan deganahay meel shan iyo labaatan kilomitr ka badan u jirta kolley caqabad bay ugu tahay oo ma aadi karo marka taana dadka inta badan ayay dhibaato ku tahay oo soomaalida xataa aan ahayn weli salka ma dhigan tirada caabuqa laga helayo bulshooyinka ku nool magaalada melbourne oo maalin walba isbedelo ayaa jira dowladduna waxay jihaynaysaa in la raaco awaamirta la duldhigay bulshooyinka ku kala nool gobolkan victoria tusaale masaajiddu waxaa loo ogol yahay oo keliya ilaa iyo konton qof inay ku dukadaan gudaha waxaa sidoo kale weli qasab ah xirashada maaskiga marka la gelayo meelaha bulshadu ay ku badan tahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
gabagabadii idaacadda ayaannu kusii dhowaaneynaa markan aynu jaleecno dhinacayo heesaha
idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cismaan tan idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo